halkani waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeenna v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax khamiis ah kowda bisha juun sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal aan idiin hayno waxaa ka mid ah kulan lagu dardargelinayo amniga caasimadda soomaaliya ee muqdisho kulanka waxa uu daarnaa sidii guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane sheekh yuusuf xuseen jimcaali madaale uu warbixin ugu dhegaysan lahaa saraakiisha ee ciidamada xasilinta caasimadda ee boliisi militariya loo yaqaano kuwaasoo howlgalla joogtaa had iyo jeer ee ka sameeya ee magaalada muqdisho guud ahaan degmooyinka iyo xaafadaha
swiden oo noqonaysa dalkii ugu horreeyey ee qaaradda yurub ee aan laga cabin sigaarka dowladda kanada oo sheegtay inay dalkeeda keeni doonto xirfadlayaal buuxiya shaqooyinka ka bannaan dalkaasi iyo soomaalida ku nool degmo ka tirsan gobolka virginia oo raadinaya inay cod ku yeeshaan guddiga maamula iskuulaadka qodobadaasi kuwo kale ayaad maqli doontaan balse waxaa ka horraynaya warkii caalamka milatariga suudan ayaa weerar ku ekeeyey fariisimada kooxda xoogagga gurmadka degdega ah ee r s f ay ku leedahay magaalada caasimadda ee khartuum kadib markii wafdiga milatarigu ay ka baxeen wadahadalka xabajoojinta ay garwadeenka ka yihiin maraykanka iyo sacuudiga waxaana uu milatarigu ku eedeeyey kooxda ay ishayaan ee r s f inay ku guuldaraysteen inay u hogaansanto heshiiska dhexdhexaadayaasha ayaa labada dhinacba ku eedeeyey inay jebiyeen xabajoojinta taasi oo lagu waday inay suurtogeliso marin gargaarka bini'aadanimo loo marsiiyo dadka caawimaadda u baahan ee dagaalku saameeyey waqooyiga iyo koonfurta caasimadda khartuum ayaa saldhigyada ciidamada r s f ee uu u taliyo maxamed xamdaan daaqlu waxa ay kula kulmeen weeraro kaga yimid ciidamada daacadda u ah jenaraal cabdifitaax al burhaan siday goobjoogayaashu sheegeen una sheegeen wakaaladda wararka a f p wararka waa weerarka ayaa yimid laba maalmood kadib markii dhexdhexaadiyaal maraykan iyo sacuudiga ah ay sheegeen in dhinacyada dagaalamaya ay isku raaceen inay shan cisho oo dheeri ah ku daraan xabajoojinta toddobaadka ah ee ay horey u gaareen wasiirada arrimaha dibadda ee isbahaysiga neto ayaa khamiista maanta ah kulan ku yeelanaya magaalada oslo ee dalka norway iyagoo isku dayaya in ay yareeyaan kala qaybsanaanta dhexdooda ah ee ku aadan in ay ukrain kusoo biirto isbahaysiga inay kordhiyaan qarashaadkooda iyo sidoo kale inay helaan madaxa isbahaysiga ka hor shirmadaxeedka dhacaya bisha juulaay iyadoo kulan madaxeedkaasi isbahaysiga ee ka dhacaya caasimadda vilnius ee dalka litweniya ay shan toddobaad oo qura uu ka harsan yahay ayaa waxaa xubnaha isbahaysigu ay isku hayaan qodobo muhiim ah oo ay ugu horeysto duunista kiyef ee ka mid noqoshada gaashaanbuurta neto taasi oo u baahan in dalalka oo dhan ay isku raacaan madaxweynaha ukrain volodimir zelenski oo ay taageerayaan dalalka bariga yurub ayaa sheegay in kiyef ay ku biiri doonto neto marka uu dhammaado duulaanka ruushka ee ukrain warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa subax wanaagsan dhegeystayaal halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington aynu ku horeynay guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa kulan looga hadlayay dardargelinta ammaanka caasimadda waxa uu la qaatay saraakiisha ciidanka xasilinta magaalada muqdisho ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka guddoomiyaha gobolka ayaa sheegay in hadda ay qorsheynayaan xoojinta isdhexgalka bulshada iyo ciidamada ammaanka wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray kulankan oo si gaara diiradda loogu saaray joogtaynta ammaanka caasimadda muqdisho soo hagaagaya bilihii lasoo dhaafay oo duqa muqdisho la qaatay saraakiisha ammaanka ee ciidamada xasrinta ee ka howlgala muqdisho ee daafaheeda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa kulan gaara la qaatay taliyaasha ciidamada khasriinta ka tirsan xoogga dalka buluusi militaro kuwaasoo gacan ka geysta khasriinta ammaanka muqdisho bilihii lasoo dhaafay hafayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar iyo v o eda kaga warramay waxyaabaha looga hadla kulankan gaarka ee dhexmara duqa muqdisho iyo saraakiisha ciidamada khasriinta ka tirsan xoogga dalka buluusi militaro ee gacanta ka geysta xaqiijinta ammaanka muqdisho
kulanka waxa uu daarnaa sidii gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane sheekh yuusuf xuseen jimcaali madaale uu warbixin ugu dhagaysan lahaa saraakiisha ciidamada xasilinta caasimadda ee boliisi militaria loo yaqaano kuwaasoo howlgalla joogta ah had iyo jeer ee ka sameeya ee magaalada muqdisho guud ahaan degmooyinka iyo xaafadaha iyadoo aynu ognahay in isbeddel dhinaca amniga uu ka dhacay xaafadaha degmooyinka magaalada muqdisho oo markii hore dhibaatooyin xoogan ay ku qabeen shacabka ku dhaqan ee deegaanadaasi gudoomiyahana runtii waxa uu ku ammaanay ciidamada xasilinta caasimadda ee boliisi militario sida ay had iyo jeer ay ugu taagan yihiin inay u sugaan ee caasimadda asigoon dhinaca kale ku booriyey in la falgalka shacabka uu ahaado mid wanaagsan islamarkaana loo turo qeybaha kala gedisan ee bulshada iyadoo la sugayo ee amniga caasimadda guud ahaan iyo gaar ahaan xaafadaha markaasi ay dhibaatooyinka xoogan ay ka jireen muddooyinkii hafayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar ayaa u sheegay v o a in duqa muqdisho hadda uu si gaara isha ugu hayo sidii loo xaqiijin lahaa howlgal joogtoo ka dhaca muqdisho si loogu guulaysto ammaanka soo hagaaga belihii lasoo dhaafay maamulka gobolka banaadir ahmiyad aada u weyn ayuu markaa u leeyahay in shacabka ku dhaqan caasimadan magaalada muqdisho ay helaan amni laisku haleyn karo waana midda ee guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho uu mar walba ku kor joogteynayo saraakiisha qeybahooda kala gedisan iyo maamulada degmooyinkaba sidii ay bulshadan u heli lahaayeen amni islamarkaana lala dagaali lahaa cid walba oo dhibaato ku ah amniga caasimadda haddii ahaan lahayd kooxaha khawaarijka kooxaha burcadda ah ee dhibaatooyinka u geysta bulshada qeybahooda kala gedisan taana waa tan mar walba keenta inuu guddoomiyaha la kulmo saraakiisha qaybahooda kala gedisan si uu ugu booriyo islamarkaana loo dardargeliyo howlaha ku saabsan sugidda amniga caasimadda magaalada muqdisho hafayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar ayaa sidoo kale sheegay in maamulka gobolku hadduu bilaabay daadejinta adeega dadweynaha iyadoo la gaarsiiyo degmooyinka muqdisho si dadku ay kaga baxaan caridiga lagu qaba meelaha qaar in adeega hal meel laga soo doonto runtii maamulka gobolka banaadir mar walba waxaa ka go-an in bulshada loo daadejiyo adeegyada aasaasiga ay u baahan yihiin waxaad og tahay gudoomiyaha gobolka banaadir tan iyo markuu xafiiska uu la wareegay in la daadejiyey adeegii daddhigista oo dadka ay inta badan u imaan jireen xarunta ugu weyne daddhigista laakiin hadda loo daadejiyey qeybaha ee degmooyinka inta dhimanna runtii qorshuhu uu yahay in la daadejiyo adeegyadii caafimaadka ayaa waxaa la socotaa in sidoo kale loo daadejiyey ee degmooyinka waxbarashadii oo adeegyadii ay u baahnaayeen bulshada xafiisyo laga hirgeliyey ee degmooyinka dhinacii dibudhiskana waa runtii tan hadda socotaba uu gudoomiyuhu oo darada ugu dambeysay uu dhagaxdhigay wado degmada daynil uu ka dhexdhigay wadooyinkii kalena ee dibu dayactir hadda lagu sameynayo qeybihii wadooyinka xaafadihii interlooga iyaduna ee la dhisayo qorshihii dalkaaga ku dhiso hal doolarna uu guddoomiyaha dib u soo nooleeyey si loo hormariyo dib u dhiska ee caasimadan ee magaalada muqdisho marka dhinacii sugidda amniga iyo dib u dhiskii caasimadda adeegyadii daadejintooda waa mid isbarbar socda uu maamulka gobolka banaadir isdhinac waday intaba muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa si gaara isha loogu hayay ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalkoo lagu soo biiriyey ammaanka caasimadda muqdisho ciidamada loo yaqaano buluusa militaar ayaana howlgallo ka sameeya magaalada iyo daafaheeda ciidanka ka tirsan xoogga dalka ayaa fadhiisimo ka samaysta magaalada gudaheeda iyo daafaha magaalada waxaana durbacagta mariyeen ciyaalwaradii xaafadaha qaarkood dadku qaati bilaahi ka joogeen cabdulqaadir okey v o a muqdisho
sweden ayaa qarka u saaran inay noqoto dalkii ugu horreeyey ee yurub ku yaala ee aan laga cabin sigaarka ama laga ciribtiro qiijinta sigaarka iyadoo ay sii yaraanayso dadka caba sigaarka ee dalkaasi u dhashay tallaabadan ayaa timid kadib markii dalkaasi uu soo saaray shuruuc ad adag oo lagu mamnuucayo in lagu caabi karo sigaarka goobaha la isugu yimaado sida barxadaha goobaha gaadiidka laga raaco agagaarka cusbitaalada goobaha shaqada iyo wixii la mida warbixin umuurtan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
ururka caafimaadka adduunka ayaa shalay oo arbaco ahayd waxaa laga xusay maalinta cabitaan la-aanta sigaarka wadanka sweden oo ah dalka ugu sigaar cabka yar yurub waxa ay ku dhowdahay inuu noqdo wadanka aan sigaarkaba lagu cabin xilliga fasaxa ee xagaagah oo badiba dadka ku nool wadamada reer galbeedku ay wakhtigooda ku qaataan guryaha dibaddooda sweden qofku waxa uu ku nasanaya oo uu cadceeda ku qaadanaya goobo ka mamnuuca sigaarka guud ahaanba meelaha dadku isugu yimaado xaqdiiqadaha lagu nasto cabista sigaarku waa mamnuuc boqolkiiba shan ayaa sigaarka caba dadka reer sweden xeeldheerayaasha ayaa u aaneeyey in sababtu tahay dadaal badan oo soo jiray muddo bulshada dalkaas ku nool looga digayay caafimaad xumada sigaarka iyo shuruucda adag ee cabista meelaha sigaarka lagu cabi karo xasan deri oo ah qareen degan magaalada stockholm ee dalka sweden ayaan weydiiyey shuruucda cabitaanka sigaarka goobaha bulshadu isugu timaado waad mahadsan tahay walaal cabdixafiid waa run oo dalkan sweden waxaa ka yaala cabitaanka sigaarka shuruuco aada u xadidaad badan oo mamnuucaya guud ahaanba in lagu cabo sigaar goobaha ay bulshadu isugu timaado sidoo kale waxaa mamnuuc ah in lagu cabo sigaar agagaarka cusbitaalada iyo goobo badan oo shaqo maxadadaha basaska lagu sugo meelo badan ayaa waxay sameeyeen goobo shaqo oo fara badan baa waxay sameeyaan in ay u xadidaan meelo gaar ah oo hal mitir laba mitir oo kale ah in lagu cabi karo sigaarka si aanu u noqonin wax meel walba laysaga cabo oo qiiqiisii mar walba uu hawada ku jiro markaas taasaa waxay keentay in dad badani ay iska daayaan oo ay siyaasaddaasiba yaan dhiiri gelinaynin sigaar cabka dalka sweden waxaa ku yaalay goobo shiishada lagu cabo oo ay lahaayeen jaaliyadaha ajanabiga ah ee dalkaasi ku nool ayna ku jireen dad soomaali ahi goobahaasina dowladda ayaa xidhay waa kan xasan deri laba kun iyo sideed iyo toban waxaa dalka ka dhaqan galay walaal sharci cusub oo waqtigii xilligaas ka horeeyey waxaa la ogolaa in makhaayadaha banaan gaar ahaan xiliyadan kulaylaha bannaanka la fadhiisto oo dadku cadceedda way jecel yihiin xilligan cadceed fiican baa jirta way waa la ogolaa in sigaarka lagu cabo laba kun iyo sideed iyo toban markaas sharci cusub baa soo baxay oo la sameeyey oo mamnuucayey in guud ahaan meelaha ay public isugu yimaadaan shacbigu isugu yimaadaan sida gaar ahaan makhaayadaha ama banaan ha noqoto ama guud ahaan guduhu marka horeba mamnuuc buu ahaa laguma cabi jirin sigaarka waa la mamnuucay markaas sharcigaasi laba kun iyo sideed iyo toban soo baxay uu mamnuucayay taasuu reebayey waxa ay saamaysay goobo jaaliyadaha soomaalida iyo carabtu ay lahaayeen oo shiishada lagu cabi jiray bay taasina saamaysay oo kadib la xiday ama suuq waayid oo oon soconayn sharcigaasi la jaan qaadi kari waayey walaal xilligaasi wax kasta oo ay sababtu tahay waa guul ay gaareen bulshada sweden sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii daraasad la sameeyey boqolkiiba lix dhibic afar ayaa dadka ka weyn shan iyo toban jirka si joogtaha u cabi jiray sigaarka maalin kasta dalkaasi isku celin boqolkiiba sideed iyo toban dhibic shan ayaa guud ahaan yurub dadku sigaarka cabaan tiradani waa mid aada u yar marka loo eego dunida inteeda kale wadanka faransiiska ayaa isaguna ahaa dalka ugu sigaar cabka yar ee labaad ee yurub laakiin xilligii uu jiray xanuunkii covid sagaal iyo toban ayay dad badani u bilaabeen arrimo la xidhiidha isku buuq iyo walaac la soo dirsay dad badan oo waagaasi xanuunkaasi saameeyey eheladooda iyo saaxiibadood cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
mahadsanid cabdixaafid markana virginia soomaalida ku nool degmada ballaaran ee fairfax ee ku taalla gobolka virginia ee dalka maraykanka ayaa doonaya inay cod ku yeeshaan guddiga sare ee maamulka dugsiyada ku yaala degmadaasi degmada fairfax ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka ugu ballaaran ee maraykanka oo dhan axmed mahdi xuseen ayaa xaflad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dhinacyo kala duwan waxa uu kaga dhawaaqay inuu u taagan yahay inuu xubin ka noqdo guddiga sare ee maamulaysa dugsiyada degmada fairfax halkani waa beerta lagu nasto ee bark lake park ee countiga fairfax ee gobolka virginia waxaa isugu yimid waalidiin soomaaliyeed iyo siyaasiyiin kala duwan oo gobolka ah axmed mahdi xuseen oo ah soomaali muddo ku noolay gobolkan ayaa madasha kaga dhawaaqay inuu u sharaxan yahay kursi ka tirsan guddiga maamula iskuulaadka ee countiga fairfax axmed xuseen oo la soo shaqeeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegaya inuu ka fakarayo sidii uu horseed ugu noqon lahaa isbeddel ku yimaada habka waxbarashada countiga oo hoos uga sii dhacayay sidii uu ahaan jiray waxaa igu dheliyey markaan arkay baahida taalla ama ha noqoto dadka imigranka ah ama ha noqoto muslimka ama soomaaliba ha noqoto carruurteennii iskuulladeennii dhibaatadan ka haysato oo sistamkii gacan isbedelayo waxaan isidhi maadaama aan isku tuhmayo inaan ka qayb qaato halganka lagula jiro tacliinta dibna loo eego kunkonka ardayda wax lagu barayo virginia oo kaabiga ku haysa magaalada caasimadda ah ee washington d c waa mid ka mid ah gobolladii ugu horreeyey ee ay soo degeen soomaalidu dabayaaqadii toddobaatameeyadii qaar ka mid a waalidiinta halkan jooga ayaa ubadkii ay halkan ku dhaleen amaba ku koriyeen waxa ay maanta yihiin waalidiin ay iskuullada countiga u dhigtaan carruurtoodu xaaladda ilmaha noo kusoo qoreen isbeddel badan baa ku yimid marka waa khasab haddaan rabno inaan waddankan carruur korsanno oo ku noolaanno inaan ku lahaanno wakiil annaga sida noo kale u fikirayo boorarka iyo meelaha go-aanada loo gaaro carruurtanada ee saameynaya inkastoo aan lahayn tirada saxda ah ee soomaalida ku nool gobolka virginia haddana waxaa la aaminsan yahay in ay gaarayaan kumanaan qof ma jiro qof soomaali ah oo la doortay oo ka tirsan laamaha dowladda ee gobolka virginia haddii uu guulaysto axmed xuseen waxa uu ballan qaaday inuu la iman doono waxqabad ka turjumaya baahida waalidiinta ay ubadkoodu dhigtaan iskuullada countiga macallin keligii wax ma bari karo ardayda waxaa weeye tacliintu waa waalidka iyo iyo macallinka beri ka dhexeeya marka anigu waxaas leeyahay waxyaalaha igu horreeya wax ka beddelo inaan eegno imtixaanadan ardaydu galaan oo iminka aad iyo aad u sii dhacayay dhaqaalaha iskuulka lagu bixiyo oo fara badan oo haddana aan laga helayn wax rasalt ah iyo dhismaha iskuullada oon dhammaan oo ardaydu ku jiraan meelo tembreriya iyo bolisiga lagu maamulo ardayda iyo iskuullada oo runtii iskuullada dhammaantood si loo wada lagu wada isticmaalin marka waxaas leeyahay inaan ka qayb qaato in wax laga bedelo balisiga guud ee iskuulka lagu maamulo si macallimiinta iyo ardayda iyo waalidkooda uga qayb qaataan gabdhiska soomaalida oo lagu tiriyo bulshooyinka dhowaan soo galay maraykanka ayaa ah kuwo dadaal badan ku bixiya inay ka mid noqdaan dadka la doorto ee gobolladooda waxaana jira ku dhowaad labaatameeyo ruux oo ku jira baarlamaanada gobollada minnesota ohio maine iyo gobollo kale oo maraykan ah haddii axmed xuseen uu ku guulaysto kursiga guddiga maamula iskuulaadka countiga fairfax ee dhacaysa toddobada bisha nofembar ee sannadkan waxa uu noqonayaa soomaaligii ugu horreeyey ee laga doorto gobolka virginia weli dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan subax wanaagsan mar kale haatanna kanada dowladda kanada ayaa sheegtay inay dalkeeda keeni doonto xirfadlayaal buuxiya shaqooyinka bannaan balse dhanka kale waxaa lagu soo warramayaa in dad badan oo dalkaasi lagu geeyey qaab qaxootinimo ay caqabad kala kulmaan helista shaqooyinka wanaagsan waryaha v o a xuseen nuur xaajiye ayaa warbixintan ka soo diray toronto dowladda kanada ayaa hagaagan keeni doonta xirfadlayaal isugu jira farsamo yaqaano iyo bahda daryeelka caafimaadka sidaasi waxaa talaadadii shalay shir jaraa'id ku sheegay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga kanada shon fraiser ujeedka ayaa lagu sheegay sidii loo heli lahaa xirfadlayaal diyaarsan oo buuxiya shaqooyinka ka bannaan dalka wasiirka ayaa yiri maadaama aan ku dadaaleyno wax ka qabashada shaqaalo yarida waa inaan qaadnaa tallaabo dheeri ah oo aan ku hubinayno inaan keenin dad xirfadlayaal ah oo keliya balse aan hubinno inay yihiin xirfadlayaal buuxin kara meelaha ay ka jirto baahida badan ee dhanka shaqaalo yarida sanadkii hore shaqooyinka bannaan ee kanada ayaa lagu sheegay kun xilligan ayaa la saadaalinayaa in nambarka uu sii kordhayo taasoo wax u dhimi karta dhaqaalaha dalka laakiin waaxda tirakoobka kanada qoraal ay soo saartay afarlabaatankii mey ee sanadkan waxay ku sheegtay in milkiilayaasha shirkaduhu ay adkeynayaan in la buuxiyo shaqooyinka bannaan iyagoo raadinaya shaqaale heerkooda waxbarasho uu sarreeyo halka kuwa heerkooda waxbarasho uu wanaagsan yahayna la sheegay inay raadinayaan shaqooyin sare tallaabadan lagu keenayo xirfadlayaasha ayay dad badan u arkaan inay wax ka tari karto buuxinta shaqooyinka bannaan laakiin dhanka kale waxaa jira xirfadlayaal dowladda kanada ee qaxooti-aan ku keentay dalkan balse ku adkaatay inay helaan shaqooyin u qalma maxamed xasan oo ka shaqeeya arrimaha bulshada oo degan toronto ayaa iiga waramay caqabadaha ay la kulmaan dadka xirfadda leh ee dalkan ku yimid qaab qaxootinimo dadka la keenayo runtii caqabado kala gedisan ayaa soo wajaha markay yimaadaan wadankan haba u badnaatee dadka xirfadda leh aqoonta leh oo markay halka la yimaadaan ee lagu xiro runtii canadian education ama canadian experiences inuu qofku leeyahay taas marka inay shaqo toosa ama shaqo joogto ah inay helaan ama inay sii wataan waxbarashadooda runtii caqabad aada u weyn bay kala kulmaan arrintaas taasina waxay markaas sababtaa in dad ka mida dadkaa la keenayo inay door ay door bidaan danta ku qasabto inay galaan shaqooyin runtii aada uga hooseeya expectationka ay ka qabeen markay waddankan imanayeen shahaadooyinkoodii lama aqoonsana amaba qaarkood waayo aragnimada iyo khibraddii ay lahaayeen looma tixgelinayo dowladda kanada ayaa bishii november ee sanadkii hore ku dhawaaqday in inta laga gaarayo sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka sanad walba ay keeni doonto shan boqol oo kun oo qof oo soogalootiya taasoo isugeyn noqon doonta marka la gaaro labada kun shan iyo labaatanka hal dhibic shan milyan oo qof oo lagu keenayo saddex sano gudahood xuseen nuur xaaji v o a toronto
saraakiisha difaaca ee maraykanka ayaa ka digaya sare ukac ballaaran oo ku yimid daandaansi ay sheegeen inuu kaga imanayo diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka ee shiinaha kaasi oo ka socda hawada caalamiga ah ee maranbiyoodka koonfurta shiinaha toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa waxaa aad isugu soo dhowaaday diyaarado dagaal oo maraykanka iyo shiinuhu leeyihiin warbixintan oo ay qortay v o a waxaa noo soo koobaya ismaaciil xuseen farjar laba sarkaal oo maraykan ah oo magacooda qariyey ayaa sheegay in tallaabooyinkani ay abuuri karaan falal amni darro oo aan lagu talagelin saraasadii waxaa maraykanku ay sii daayeen muuqaal ay ugu yeedheen dhaqdhaqaaq gardarro ah oo aan loo baahnayn kaas oo uu sameeyey duuliyo dagaal oo u dhashay dalka shiinaha falkaas ayuu kula kacay diyaarad ay leeyihiin ciidamada cirka ee maraykanka lix iyo labaatankii bishii meey duuliyaha shiinaha u dhashay ayaa hormaray diyaaradda maraykanka isagoo u jirsaday ilaa boqol iyo labiyo labaatan mitir oo keliya sida uu sheegay afhayeen u hadlay taliska ciidamada maraykanka ee indo-bacific kaas oo dusha kala socda howlgallada militari ee gobolka afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa arbacadii ku eedeysay maraykanka in uu mas-uul ka ahaa dhacdadaasi iyaga oo sheegay in diyaaradahaasi ay sahan aad u dhow ku waday shiinaha taasoo halis ku ah amniga qaranka iyo madax bannaanida shiinaha afhayeenka ayaa sheegtay in ay tahay in maraykanku uu joojiyo duulimaadyada daandaansiga ah ee halista keeni karaya maxkamadda caalamiga ah ee the haig ayaa xukuntay in shiinuhu aanu lahayn tixraac taariikheed oo tilmaamaya lahaanshahooda badda koonfureed ee shiinaha laakiin bejiin ayaa iska indha tirtay go'aankaas maraykanka ayaa si joogto ah howlgallo uga fuliya gudaha iyo hawada biyaha badda koonfurta shiinaha si uu uga hor yimaado sheegashooyinka dhuleed ee shiinaha islamarkaana uu dhiirigeliyo in dalalka kale ay si xor ah uga gudbaan iyagoo isticmaalaya biyaha caalamiga ah taas oo ay maraan kala badh badeecadaha dunidu hantidaas ayaa lagu qiyaasaa dhowr trilyan oo dollar sannad walba shiinaha ayaa sheegta guud ahaan biyahaas halka dalalka burunai maleeshiya filibiin taiwan iyo fietnam ay sidoo kale sheegtaan jasiirado ku yaala gudaha biyaha koonfureed ee shiinaha mahadsanid ismaaciil xuseen farjar oo warbixintaasi ay qortay v o a nala socodsiinaya markana idin dul maro qodob ka mida wararka caalamka ciidamada suudan ayaa weerar ku ekeeyey fariisimada kooxda r s f ay ku leedahay magaalada caasimada ee khartuum kadib markii militarigu uu ka baxay wadahadalka xabajoojinta ay garwadeenka ka yihiin maraykanka iyo sacuudiga waxaana militarigu uu eedeeyey kooxda ay ishayaan ee r s f inay ku guul daraysatay inay u hogaansanto heshiiska dhexdhexaadiyaasha ayaa labada dhinacba ku eedeeyey inay jebiyeen xabajoojinta oo lagu waday inay suurto geliso marin gargaarka bini'aadanimada loo marsiiyo dadka caawimaada u baahan ee weli ku sugan khartuum waqooyiga iyo koonfurta caasimada khartuum ayaa saldhigyada ciidamada r s f oo uu taliyo maxamed xamdaan daaglo waxay kala kulmayaan weeraro kaga yimid ciidamada daacadda u ah genaraal cabdifataax al burhaan sida ay goobjoogayaal u sheegeen wakaaladda wararka e f p warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markanna waxaa dhegihiinnu ay soo gaarayaan waa codka farxiya fiska
waa codkii farxiya fiska iyo muusikii bashiir hanuuniye iyo weliba habeyntii hanuuniye studio
codkaasi farxiyo fiska wuxuu gebagaba u ahaa idaacaddii saakii caalamka oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo